barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad saddexda bisha noofembar aanirahda desembar sanadka labada kun todobaiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya sahare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhallinyarada maanta waxaa ka mida barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan hal abuurka dhallinyarada ah ee ganacsiga waxaana toddobaadkan uu kasoo qaadan kusoo qaadan doonaa wiil dhallinyaro ah oo magaalada gaalkacyo ka sameeyey beer laga soo saaro cuntooyinka kala gedisan waxaan ku beernay qare oo waxay ahayd xilli kuleyla ah xilligiisaa la gaaray markii saddexaadna waxaan beernay waxyaabaha vitaminska loo yaqaano dhan sida yaanyada bagelka barbarooniga iyo waxaasoo dhan bisbaaskao dhan oo deegaanka subax kasta hadda beertii laga soo raro qaarna dadka annagu aan u keena qaarna ay naga soo qaataan waxay noqotay marka il dhaqaale oo noqotay heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida tan iyo markii ugu horreysay ee uu hadlay taliyihii hore ee dhinaca amniga ee la taliyihii hore dhinaca amniga qaran ee madaxweynaha michael flin ayaa waxa uu qirtay inuu u been sheegay hay-adda dambi baarista f b i-da ee maraykanka markaasi oo uu sheegay inuu ka been sheegay su-aalihii la weydiiyey hase yeeshee madaxweyne donald trump ayaa waxa uu sheegay sabtidii inaysan jirin wax mu'aamarada oo u dhexeeyey madaxweynaha ololihiisa iyo sidoo kale ruushka ma jirto wax mu'aamarada oo la arkay ma jiro shirqool ayuu yidhi trump isaga oo shalay ka sii baxayay aqalka cad kuna socday dhaqaale aruurin xisbiga jamhuuriga ah oo ka dhacaysay magaalada new york flin ayaa waxa uu qirtay dembiga ah in hay-adaha dembi baarista uu u sheegay been la xiriirta su-aalihii laga weydiiyey ruushka iyo faragelintoodii doorashada madaxtinimo ee maraykanka ee sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii qabsoonta iyo gacantii ruushka uu ka geystay
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ammaanay gudbintii ay xubnaha sanadku sabtidii shalay gudbiyeen sharciga canshuur wax kabeddelka dalkani isaga oo aqalka cad kula hadlaya warbaahinta ayuu sheegay in sharcigan uu ku saabsan yahay canshuur dhimistii ugu weyneyd ee taariikhda maraykanka soo marta madaxweynaha ayaa gudbinta sharcigan ku ammaanay labada senatar ee xisbiga jamhuuriga mitch mcconnell iyooo madax u ah jamhuuriyiinta aqalka senadka iyo oren haj oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka maaliyadda ee isla aqalkaasi maadaama ay codadkii loo baahnaa ay keeneen
madaxa difaaca maraykanka ah jim mets ayaa sheegay in iskaashiga la dagaalanka argagixisada ee kala dhexeeyo dalkiisa waddanka masar uu kordhay dowladda maraykanka ayaa xoojinayso xiriirkeeda cairo marka laga reebo in laga joojiyo masar taageeradii milatari ee dhaqaalaha ay heli jirtay sababa la xiriira walaac soo kordha aaweed ayaa warka lagu sheegay mets ayaa hadalkan waxa uu sheegay isagoo u safrayey magaalada qaahira ee caasimada dalka masar socdaalkii ugu horreeyey oo uu ku tegaya afar waddan oo ay ku jiraan jordan kuwait iyo bakistan
ugu yaraan saddex iyo toban ruux ayaa ku dhimatay in ka badan konton kalena dhaawacyo ayaa kasoo gaaray kadib markii laba qarax oo isxigxigay sabtidii lagu weeraray suuq mashquul badan oo ku yaala waqooyi bari ee dalka nigeria saraakiisha amniga ayaa sheegay in laba gabdhood oo isa soo miidaamiyey isku qarxiyeen suuqa magaalada biyu oo boqol iyo siddeetan iyo shan kilomitr dhinaca koofureed kaga beegan magaalada borno ee caasimada gobolka mayduguri gobolkan ayaa ah halka ay ugu xooga badan yihiin maleeshiyada boko xaram ilaa iyo iminka ma jirto cid sheegata weerarka hase yeeshee waxaa aad loogu malaynayaa inay ka dambeyso kooxda boko xaram toddobaad ka hor ayay ahayd markii konton ruux lagu dilay weerar ismiidaamin ahaa oo lala beegsaday masaajid ku yaala magaalada muubi oo dhacda isla gobolka waqooyi bari ee dalka nigeria
duhur wacan oo wanaagsan ayaanu mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal dhammaantiinba haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad dhegaysataan barnaamijka duhurnimadan maanta ee dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o eda toddobaadkana waxaa usoo diyaariyey wariyaha v o eda ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug toddobaadkan hadduu eeba idmo barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaanu kaga hadli doonaa duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa dhowaan nin dhallinyaro ah uu ka hirgeliyey dhulbeereed uu ku tabcay dalagyada nuucyadiisa kala duwan waxaana beertaasi ka soo go-ay dalagyada nuucyadii uu ku beeray maxamed cabdifataax faarax waa nin dhallinyaro ah oo dhammaystay waxbarashada jaamacadda gaar ahaan bartay qeybta beeraha waxa uu dhowaan magaalada gaalkacyo duleedkeeda ka hirgeliyey dhulbeereed aada u ballaaran kaasi oo uu ku beeray dalagyada nuucyadeeda kala duwan waxaana ka soo go-ay waxyaabihii uu ku beertay haddaba barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayuu kaga warrami doonaa siyaabihii ay ugu dhalatay inuu dhulbeereed ka hirgeliyo duleedka magaalada gaalkacyo iyada oo gobolka mudug intiisa badan lagu tiriyo in dhul ahaan uusan ahayn dhulbeereed ay ka soo go-aan tacabyada nuucyadeeda kala duwan marka hore maxamed kusoo dhawow v o e da laanteeda afka soomaaliga cabdiwaaxid soo dhawow waa dhowaa hal abuurkan beerta sababta uu kugu dhashay markii ugu horreysay
bismillahi raxmaan raxiim hal abuurkan beerta markii u horreysay ugu dhashay waxay ahayd markii aniga aan bilaabay inaan barto cilmiga beeraha muddo hadda laga joogo shan sannadood waxaa igu jirtay waagaas in meeshaan ku dhashay horta marka hore gaalkacyay ahayd iskuulka ku dhameeyey sekondariga waxaa igu jirtay aragti ah soo bara beero meeshaana wax ka beer aragtida dadka wax bartay ay qabaanna waxay tahay in wax walba la hirgelin karo aragtida dadka beeryahanka ah oo beerta yaqaan ay barteenna waxay tahay in meel kastoo soomaaliya ka tirsan ay wax ka bixi karaan marka arrintaasa waxay noqotay arrin go-casho weyn igu reebtay kadibna ay noqotay inaan ka miro dhaliyo arrintii maxamed magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug waxaa lagu tiriyaa gobol dhulkiisu adag yihiin biyihiisu ay aada u culus yihiin haddana dhul beereedka aan ku habboonayn adoo nin dhallinyaro ah waxaad ku dhiiratay inaad dhul beereed intaa la eg aad ka hirgelisid markaad fiirisid dadka iyo aragtidii ay qabeen ee ahayd inaan dhulkan mudug la beeri karin iyo adi aragtidaada ah in dhulkii aad beeris iyo wax beer ku samaysay markaad isbarbar dhigtay ka hor
waa mahadsan tahay cabdiwaaxid arrinta ah marka horta aragtidaas dadka ay qabaan oo ah inaan mudug wax laga beerin karin horta waxaa la dhihi karaa waa aragti soo jirana si markii loo fiiriyana waa aragti aan raad lahayn taariikhdada rasmiga ah ama profileka beerashada soomaaliya marka dib loo raaco dadka deegaankaa degan muddo laga joogo soddon sano wixii ka horreeyey kulligood waxay aadi jireen beero waxay tacban jireen qaraha waxay tacban jireen digirta aragtidaas waxay u baahnayd in lasoo nooleeyo waxaa la gaaray xilligii dad dhallinyaraha oo deegaankan ay waxbartaan lana soo noolayn lahaa iyo deegaan kastoo soomaaliyeedba meel kasta wax laga hirgelin karo waxaa la gaaray xilli dad dhallinyaraah ay wax hirgelin karaan arrintaa marka caqabadeeda si aan ugu gudubno waxaa marka hore barnaamijka ka gadnay dad fara badan oo deegaanka ah oo aqoon-yahano iyo dad qurbijooga iskugu jira iyo dad deegaanka jooga aragtida markaan ayaga u sharaxnay waxayna la qaateen inaan shaqadii galno hortoodna anagaa qaadana aragtidaas kadib waxaan qaadanay riski ah inaan deegaanka wax ka sameyno waxaa waqti dheer naga qaadatay inaan dadka ku qancino dhulkaa naga gada beeraha ka samaysanaynaa kaftanay kaftanay u qaateen culeys farabadanaa kala kulanay horta marka hore in ayagii lacag laga siiyo dhulkaa waxay noqotay caqabad kale markaan kasoo gudubnay oo wax laga beera dhulkii aragtiyoodii isbedeshay kadib waxaa caqabad kale ayana ah in ayagii lasii qanciyo oo wixii la baro hadeertaan beertii waxay noqotay meel wax lagu tacba keliya maahan waxay noqotay meel wax lagu baro dadkii learning by doing dadkii wax baranaya oo haddana shaqadii sameynaya gacanta ka sameynaya arrintaas inay ahayd arrinta ugu muhiimsan oo haddeertaa natiija ahaan laga gaaray waxaana dhihi karnaa automatically way isbedesha aragtay dadka dadkaan ay qabeen Eh, maxamed eh, waad hirgeliseen beertii waxyaabihii ugu horreeyey ee aad ku beerteen ee tacabka ah maxay ahayd Eh, markii u horreysay waxaan kusoo aadnay horta xilli dabayl zaa'id ay jirto waxaan kusoo aadnay xilli wadanka abaaro fara badan ay ka jireen gaar ahaan deegaankan saddex sannadood lasoo dhaafay usan roob ka diin Eh, arrintaas marka waxay nuu kaliftay inaan beerno wax la yidhahda caws dad fara badan aan wareystay oo soomaaliya qaar xamar joogaan qaar eh, mudug joogaan iyo wadamada gobollada kale soomaaliya Eh, waxay ii sheegeen in cawska qaarkood ay ka keenaan shirkado dibadda laga keeno oo malaysia laga keeno turkiya laga keeno indonesia laga keeno oo si xoolaha loo siiyo caws marka turkiyana lakaga keenayo cawsna laga keenayo malaysia annagoo u baahan inaan dhulka waraabino kadibna aan cawskii abuurano arrintaas marka waxaan kow ka bilownay inaan abuurno caws waa lagu guuleystay natiijadii tijaabaan sameynay intaan wax iska abuurin markii lagu guuleystana waxay noqotay source caws fara badan oo kasoo go-o dadkiina laga gado dhaqaalana laga helo dadkiina ay ka helaan meelay wax ka gataan markii cawska turkiya lagu beeray lagu canshuuray eh, deked la soo marsiiyey deked kale la soo marsiiyey soomaaliya la keenay qalab fara badan uba lacagtooda waxay noqonaysaa lacag fara badan xitaa lacagtaas fara badan qofkii beeryahanka oo abuurta turkishka lacag fara badan kama helin laakiin iminka halkan ku abuuro lacag fara badanna waa ka helayaa wixii ay gadayeen wax ka raqiisanna waa gadaya waxay noqonaysaa wax deegaankii xitaa dadkii caws freshan oo helayaan dadkiina moral ay u hayaan hadda inay waxaana gataan aad iyo aad Eh, markii labaad maxaad ku beerteen marka labaad waxaan ku beernay qare oo wuxuu kuso- waxay ahayd xilli kuleyl ah xilligiisaa la gaaray Eh, markii saddexaadna waxaan beernay waxyaabaha vegetables-ka loo yaqaano o dhan sida yaanyada begelka eh, barbanooniga iyo waxaasoo dhan bisbaaska oo dhan oo deegaanka subax kasta hadda beertii laga soo raro qaarna dadka annagu ha u keena qaarna ay naga soo qaataan waxay noqotay marka il dhaqaale oo u noqotay dadkii shaqaalaha meesha joogay dadkii deegaanka u noqotay dadkiina waxay u samaysay sumcad fara badan
Eh, maxamed eh, in wax la abuuraa ka hor waxaa ka horeysa in la helo mirihii abuurka dad badanaa isweydiinaya dadka haddii maxamed iyo tiimkiisii iyo kooxdiisii ay wax abuureen xaggee mirihii abuurkaa ka heleen Eh, horta adduunka waxaa jira suuq caalami ah oo iska furan oo qof walba wax u baahan uu ka helaayo abuurka dibad waa dalka dibaddiisaan ka keenay afrikadan waa ka keenay eh, asia waana lakaga keenay turkiya waddanka turkiga laftirkiisa wax badan lakaga keenay qaybo fara badan aan volunteer ku helnay si free ah marka waxaa muhiima dadka inay ayaga hore u dhaqaaqaan oo ay wax sameeyaan dadka soomaalida oo dhan deegaankoodina ay wax ku sameeyaan taasaa muhiima maahane qofku hadduu asaga is soo qadimo oo naftiisa uu soo diyaariyo uu naftiisa u keeno naftiisa waxay ku shaqayn lahayd o dhan uu helaya laakiin riskiga la qaadanayo oo ah in adigu is soo qadintid marka loo barara su-aalaha ugu badan dadku ayna weydiinayaan waxay ahayn eh, waxaa bilowday iskuul waa dhammaysay jaamacadaa bilowda waa dhammaysay friiku wax kumaada baran qarashaa kugu baxay waxaa usoo laabatay inaad beerta cabtid ayaga ma fahmi karaan beerta faa'iida ma laga heli karaa ma laga heli karaa miya ma fahmi karaan muhiimadda ay leedahay sidoo kale ma fahmi karaan aragtida ah in deegaankii iyo dalkii wax lagu beero ay wax ka soo go-aan inay faa'iido tahay ma fahmi karaan waxaa la dhahaa maamaha jirta carbeed oo ah man laa yamlik quuta laa yamlik qaraara qofkii aan cuntadiisa hanan karin go-aankiisana ma hanan karo Eh, maxamed waxaa jira eh, dhalinyaro badan oo gaalkacyo joogta haddana eh, marka ay waxbarashada bilaabayaan eh, ama heerka gebagabada marka ay marayaan jaamacadaha waxay ku fikiraan inay bartaan eh, qaybo kaleo takhasusa oo sida caafimaadka eh, maamulka iyo eh, lacagtii waxyaabaha caynkaasa Eh, maxaa u dooratay inaad baratid eh, qaybtan eh, beeraha
Eh, example aa jiray Eh, horta sababtaan ku doortay aniga horta waxaan doortay ayadoo iskuulkii aan ka baxay eh, dhowrkii dufco ama dhowrkii boqol oo qof oo iga horreysay aysan qofna aysan dooran beeraha Eh, ay ma xasuusto xataa magaalada qof markaas inta iskuul ka dhameeyey fiilkaan doortay ma xasuusto Eh, markii ugu horreysay waxay ku dhalatay waxaa akhriyay buug digaagga laga qoray oo nin la yidhahda doctor maxamed cilmi uu qoray buuggii digaagga laga qoray waxaan halkaas ka ogaaday in digaaggu uu yahay wax la barto waxaan kasii bartay digaag inuu cuno cuno cunadiisa la beero beerashadana la barto halkaas horta ka jaan qaaday marka halkaas ka jaan qaaday eh, dadki markaa iskuulka dhameeyey ninka dad ka mid ah ah waxay igu yidhahdeen new mibrated banking and finance Ah, iyo bangiyada iyo dhaqaalaha waxaan ku idhi eh, okay lacagta eh, la rabo in la maamulo iyo lacagta la rabo in la hayo oo ammaanada ah intee laga keenaya ragaalkacyood ma haystaan aragtida saxdaa waxay tahay qofku deegaanka ku dhashan uu ka shaqeeyo waagii dowladdeena ay jirtay dowladdu ay jirtay waxaa la samayn jiray oo soomaaliya awoodda lahayd qofku deegaanka wax ku barto markuu caasimadda qofka wax ku barto ama meel kale wax ku barto deegaan u baahana loo wareejin jira qofkan si oo uga shaqeeyo aqoontiisina ay usoo baxdo use qofkii bulshada uga faa'iideeyo wixii yarka aad haysid marka haddaa bulshada uga faa'iidaysid bulshada ayakaa bumbulinaya example kaloo muhiimaa jira reer muduga kaftan kasta oo adag ayagaa loosoo qaataa oo xan ah oo lugooyo ah oo xaasinimo ah oo hadal adayg ah oo saacidaad la-aana micnaha ad adayga examblekaas waxaan isleeyahay hadda wuu isbedelay kulligood hadeertaan dadka waxay igu taageersiin inaan wax beero ee way igu dhiirigeliyaan lacag fiican waxay gataan waxaana qabaa in dhallinyarada kale oo hadda soo kacaysa ay u jeestaan wax soo saarka xoolaha ay bartaan beeraha ay bartaan kalluumaysiga ay bartaan soomaaliya dhaqaale la maamulo ma lahan dhaqaale fara badan la maamulo ma leh soomaaliya ninka adduunka ugu lacagta badan waxaa bill gates dhammaantiis hadduu soomaaliya lacag u qaybiyo qof kasta soomaaliya wuxuu noqonaya taajir lacag ma haysana marka hal ninaa laga lacag badan africa o dhan waa la mid dadkaan marka fakeroge dadkaan marka waxaa laga rabaa wixii intii loo badan lahaa hadda waxyaabihii kala dhan waa laga batay waxaa la rabaa marka in loo bato wixii deegaanka iyo dalka quseeyo dalkan iyo deegaankan waxaa quseeya kalluumaysiga waxaa si saxa u taabanaya xoolaha waxaa si saxa u taabanaya beerashada saddexaas marka qofka hadduu barto iskiisa wuxuu yahay qani niyadda horta qaniga ku yahay oo wuxuu cun horta ma ogeyn kara waa qof saddexaas bartay sidoo kale qani wuu yahu keligiis meel cilaha ka bilaabi kara
maxamed beerta hadda waxaa lai sheegay in dhalinyaro dhowra ay hadda ka shaqeeyaan oo shaqa abuur badan ay ka heleen hal abuurkan beerta ee hadda dhalinyarada shaqada ka heshay imisee la egtaa
dhalinyarada shaqada ka hesha meeshaan waa ilaa sideed qofood sideeddaa qofood laba qof oo si toosa beerta u joogta u seexata iyo lix qof oo soo shaqo tagta waxay ka shaqeeyaan dadkaas waxaan siinaa gaalline waxay beeraan waxaan siinaa isheeg tusaalayaal waxay jaraan kan jiran waxay daaweeyaan kan jiran waxay nafaqeeyaan kan tabarta daran waxayna guraan kan gaare xilligii la rabay la gurto intaas baa ayaa ka shaqeeya dhallinyaradan
hal abuurro marka intaa ka badan oo bulshadu ay ka faa'iida maankaaga ma ka guuxaya yes maankayga waxaa ka guuxaya hadda meeshaas kale waxay u baahan tahay meel kale oo ayadana xoolo lagu tacbo xoolahaasna lagu nafaqeeyo deegaankan waa ku yar tahay barnaamijkaas inkastoo xamar iyo meelo kale ay ka jiraan iyo deegaano kale oo soomaaliyeed waxaa kaloo aad muhiim ahaa hadda beertaasoo kale hadday heli lahayd small factory ama warshad yar hadday heli lahayd oo lagu sameeya yaanyada oo kale waxay soo saari lahayen yaanya gasacdaysan waxay soo saari lahaayeen cabitaan waxay soo saari lahaayeen qarahaas waxay ka soo saari lahayen cabitaan cawskan waxaa waa la dhoofin lahaa waa la bakeej garayn lahaa asaga dhan abuurka dib baa loo tayayn lahaa oo abuuraa la soo saari lahaa marka anytime qof kasta waxaa u furan waddo uu kasoo geli karo fiilkan beerashada si kale marka loo fiiriyo beeraha aan ku darsada waxaa la dhahaa maadada dadka aqniyada ah dadka beeraha bartay hadday ku shaqeeyaan waxay noqdaan dad qani ah waana tusaalahaasna uu iska cadyahay you know soomaalida ama adduunka maanta waxaa laysku haysto cunto waay this man wuxuu soo saaraa cuntadii wuxuu yahay marka waaba waa producer waayo qofkan
haddii hawshan hadda aada bilowday ay sii socoto faa'iidooyinka bulshada ay ka helaan ka sokow adinku maxaa idin faa'iida ah
annaga waxaa noo faa'idaa horta inaan deegaankii horta ka bilownay initiativekan markaan bilownay kadib nala kaga dayday oo deegaanka u kobcay magaciina deegaanka uu ka bedelmay mashruuceennii uu koro uu noqdo mashruuc miro dhan ah oo guulaystay waxa ka muhiimsan ma lahan shaqadii aa shalay qabatay oo meel hoose ah ka bilowda ayadoo guulaystay ina aragtid dadkiina ay kula qaateen deegaankii aragtidiisii oo ahayd inaan wax laga samayn karin inay isbedesho ayadana waa wax kaloo oo aad u layaab badan oo guula waaye waxaan u shaqa teganaa marka deegaanada kale oo soomaalida oo aysan barnaamijkan us gaarin si aan aragtada ugu baahin
dhalinyaro badanna waxaa jirta inta wax baratay habkii ay u shaqayn lahaayeen ka niya jabay isla markaana dalka ka baxay adiga waa ku dhiiratay waad joogtaa hal abuur badanaad samaysay dhalinyaradaas fakerka noocaa qabta maxaa fari lahayd
waxaan qabaa dhalinyarada soomaalida ah horta aragti kuma yaro oo markasta aragtida loo sheegaa laakiin waxaa la rabaa aragtida inay kamira dhaliyaan qofka waxbaa ku dhegan oo riixaaya oo ku riixaaya inuusan waxna qabanin qofku wuxuu jecel yahay shaqo aad u faa'iido badan oo dhib badan inuusan qabanin wuxuu rabaa wax aad u faa'iido yar oo dhib yar inuu qabto mar walba taasuu doorbidaa waxaa la rabaa hal mar qofku waa dhalinyaro waa labaatan jir waxaa la rabaa inuusan taladiisa ka boodin waxaa la rabaa qofkii intuu labaatan jirka yahay inuu shaqeeyo waxaa la rabaa qofka inuu jiro xilli uu go-aansado naftiisa inay naftiisu ay wax soo saarto uu wax soo saaro noqdo intuusan noqon wax halaagay haddaad da' gaartid waxaa cunaysaa maana waxma soo saaraysid laakiin qofka xilligu wax soo saari lahaa hadduu wax cunuu ku mashquulo oo uu ku mash- uu micnaha uu ka fariistaan ka hadla uusan wax soo saarin waxaa halkaas kaaga cad inuu qofkan eh, adduunkii uu guuldareystay ugu dambeyntii ma jiraan hadda eh, dad kale oo halabuurkii aad la timaadeen iyaguna la yimid oo idinku dayday ilaa saddex eh, mashruuc oo barnaamijkaas kale hadda la wadaa oo anaga qayb ka nahay oo barnaamijkana looga dayday maxaa yeelay si dhow s- muddo saddex bilood gudahood wixii la abuuray waxaa la gaaray natiijo waxaa la gaaray wixii galay inay soo laaban karaan waxaa la gaaray eh, kalsooni ah inay meesha wax ka bixi karaan anaga meesha mana sixrin just eh, shaqadii beerasho la sameyn jiraa sameynay sidii lagu talagalo standardkeeda oo sameynay caraan qaadnay eh, caradii natiijada noo soo baxday waa ka dhabaynay waxaan beernay ayaa soo baxay dadkii marka waxaa sahlaatay inay nala qaataan waayo dadka meel lacag geliyaan maayaan ilsiro qofka uu baati jeyna kasoo rari lahaa sii rari lahaa waxay haddana la qaateen waxay haddana la qaateen inay wadanka wax ku beertaan cunto soo saaraan waa og tahay maantay eh, xabadda mooska lacag nus dollar ku dhowey gaalkacyo ka joogta ayadoo aan tayo weyn lahayn gaalkacyo keliya maahan soomaaliya oo dhan webiga markuu go-o koonfur oo dhan waa dhibaato weyna ka taagan yaayada sometimes intaa looga qaadi jira marka waxaasoo dhan soomaalida ayagaa waxaysa gaarinba inay horta cunto soo saartaan waxaana la ka raacay inaan wax soo dhoofino qofka marka wuxuu dhib yaro u arkaa backages yarkaa oo bil gudaheed een, eh, jeyna oga imaan kara markab ku imaan kara madoonta ku imaan kara uu dhib yaro u arkaa laakiin dhib yaro ma arka inuu intuu tacbo saddex bilood gudahood markabkii oo dhan uu soo saarto lacagtii markabka gasho toban jibaar toban een, qaybkeed hal qayb ay ka gasho qofkii waa ku adagta marka inay dadku dhiiradaan waa waa midda loo baahan yahay oo dadku ay istusiyaan oo dadku ay deegaankoodii iyo dantoodii iyo dalkoodii ka fikiraan
inkastoo dadku is weydiinayaan in dhulka adag yahay gaalkacyo haddana waxba wax badan la iska weydiinayaa biyaha oo la ogyahay gaalkacyo inay aada ugu adag yihiin xaggee beertan biyaha uga heshay Eh, biyaha waxaa uga helnay meel hadda noo jirta laba kilomitr waxaa ku yaalla ceel biyihiisu waa biyaha iska adag oo gaalkacyood waaye oo eryadan o dhan mudug oo dhan Eh, wax tubooyinaa soo jiidnay beeritaankeena ilaa laba kilomitr marka hore jeednay waxyaabaha ugu muhiimsan oo dhibaatooyinkana qabsaday ahaayeen caqabada aan kala kulanay oo dadka ay la yaabanaayeen muwaalayin dadkan ilaa barnaamijkii uu fariistay uu hirgalay intaan ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan aan idinkaga soo jeedinaya anigoo cabdiwaaxida magaalada gaalkacyo intaynu barnaamij midkan la mida mar kale dib isaga maqli doonno waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq dhegeystayaal markaana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo horyaalka dalka ingiriiska haddii aan ku hormaro kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa waxa ay saddex iyo hal ku dhufatay kooxda newcastle united oo iyadu waayahan aad moodayso inay daris la ahayd guuldarrooyinka maadaama kooxda newcastle aanay sannadkan ciyaaryahanadii uu macallinkoodu benites doonayey aanay soo iibsanin sidaa darteedna uu macallinku ku dadaalayo sidii kooxdu aanay seeri b ugu noqon lahayn ciyaaryahanka ay chelsea ku duushay aden hazard ayaa saddexdaasi gool laba ka mid a dhaliyey brighton anhof albion shan iyo hal waxaa ku qabatay kooxda kubadda cagta ee liverpool ciyaaryahan verminio ayaa laba gool oo goolashaasi ka mida saxiixay halka ciyaaryahan cotiniyana uu gool isaguna dhaliyey kooxda kubadda cagta everton oo markii ugu horreysay macallinkii sam aladhais garoonkeeda iyo xilkeeda uu la wareegay ayaa laba gool iyo waxba waxa ay ku dharbaxday kooxda huddersfield town waxayna haatan u muuqataa kooxdu koox ka soo kabanaysa warwarkii iyo walaacii ay maalmihii hore qabtay maadaama labadii kulan ee ugu dambeysay ay guula heshay leicester city hal iyo eber waxay kaga badisay banley stoke city ayaa iyana badisay oo kooxda swan city ay guuldarooyinkii maalmahan hayay dusha weli usii saaraysa oo labiyo hal ayaa lagaga badiyey swansiri watford waxay bareejo ku celisay kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba oo weli guuldarrooyin iyo bareejooyin darisla ah wasbromajalbion waxay bareejo isku celiyeen eber iyo ebera kooxda kubadda cagta ee crystal palace haase yeeshee kulankii toddobaadku waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo arsenal sidii caadada ahayd macalin morino waa uu ku golgashay kooxda arsenaal oo saddex gool iyo hal ayuu kaga badiyey waxaad malaysaa mar kasta uu macalin morino la kulmo arsen wenger inuu iskaba og yahay inuu guusha iska sii gaarayo waayo waxa uu yaqaanaa qaabka iyo qariirada looga badiyo coach arsen wenger ciyaartu markay dhammaatana arsen wenger oo madaxa raaricinaya islamarkaasina waxa uu ku hadlo aan garanayn ayaa saxaafadda hor yimaada iyaguna way kaga sii daraanoo su-aalba su-aasha ay ka dadan tahay ayay madaxa kala dhacaan si kastoo ay noqotaba kooxda kubadda cagta ee manchester united sooma aanay bandhigin banooni qurux badan hase yeeshee morino kumaba soo talagelin inuu banooni qurxan soo bandhigo ha yeeshee wuxuu u yimid inuu arsenaal ka qaato saddex dhibcood taasi oo sare uga qaadaysa meesha ay kooxdu joogta islamarkaasina ku sii dhowaynaysay arsenaal aan idhaahda ee kooxda kubadda cagta ee manchester city arsenaal waa laga riftay oo weliba goolashu waxaad moodaysa inay ahaayeen goolal kuwa midba midka kale uu ka daran yahay waxaa xusid mudan in ciyaaryahan david dahiya uu isagu ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee garoonka islamarkaas inuu kooxda arsenaal ka badbaadiyey afar iyo toban fursadood oo goolo lagu dhalin karay waxayna taasi muujinaysaa in difaaci uu manchester united macallinkooda morino ku soo talagalay in uu shaqeeyey islamarkaasina uu haatan kooxda kubadda cagta ee manchester city leeyahay waan is haynaa kulanka kan xiga oo labada kooxood ay ku wada ciyaari doonaan garoonka old travord waa axadda soo socotee hase yeeshee kooxda kubadda cagta ee manchester united waxaa garoonka ka soo gaaray khasaare lixaad leh oo ciyaaryahankay ku duusho ee bool bagba ayaa calaamadda guduudan loo taagay kaasi oo saddex kulan ka maqnaan doona islamarkaasina kan ugu daran oo kooxda ay dariska yihiin ee manchester city la yeelanayo uu garoonka ka maqan yahay haatanna kulamada maanta dhacaya aan si kooban idinku dulmaro kooxda f c banmouth ayaa waxa ay foodays gelin doonaan southampton manchester cityna westham united ayay garoonkeeda itixaad stadium kula ciyaaraysaa oo hadday saddexda dhibcood ka qaadato waxay sheekadu ku noqonaysaa halkii ay markii hore joogtay oo meesha haatan shan dhibcood manchester united laga sarreeyo siddeeddii ayaa lagu celin doonaa waddanka sbainna haddii aan si kooban u dulmaro kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa waxaa lagu celiyey bareejo eber iyo ebera weliba barcelona taa kaga horraysayo waxaa goor hore oo shalay ahayd mar ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee santifigo ciyaartaasi ay ku soo gabagabowday labiiyo laba bareeja laakiin kooxda real madrid fursadda kama aanay faa'iidaysanin oo waa iska khasaarisay in ay ka badiso atletica bilbaw hase yeeshee waxaa fursadda ka faa'iidaysatay atletica madrid oo labiiyo hal real sociedad kaga badisay dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaayo nabadgel
waa tahay mascado waad mahadsan tahay markana cabdihani xaashi iyo heeska qoor dheerey
qiimiyo adiga qadarin mudano wadnaha ugu qoran sidii qalino qofaad jolaho iqiira gasho nafteeda qancisa ayaa tahaye qimiyo adigaa qadarin mudano wadnaha ugu qoran sidii qalino
waa tahay dhegaystayaal codka fanaanka cabdihani xaashi ayaan kusoo koobaynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo saxare cabdi axmed tan iyo kulan dambe waa v o a oo idinkaga tegay sidaa iyo nabadgelyo
adanadan qalanjooy ku qaayibayo dartaa uga quustay qaykaa dumaro ku qaayibayo dartaa uga quustay qaykaa dumaro adaa u qurxoon hablaha qarnigo adigaa u qurxoon hablaha qarnigo inaad qaran tahay ayaan qirayaa